subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax khamiisa bisha abril waa sagaaliyo toban sanadka laba kun iyo sideed iyo tobanka waxaanaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somali dot com idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idiin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed
qodobada aan idinkugu hayna idaacadda saakana waxaa ka mid ah hay-adaha iyo dadka u dooda xuquuqda dadka qaxootiga oo sheegay inay hoos u dhacday sannadkan qaxootigii dalkan maraykanka soo geli jiray
sanadkii labada kun iyo toban iyo toddobadii xilligan oo kale ama lix diblood oo ugu horreysay dalka waxaa yimid siddeed iyo toban kun oo muslimiin ah halka sannadkan ay ka yimaadeen kun iyo toddoba boqol oo keliya ah marka taas waxay u dhigmataa boqolkiiba sagaashan iyo kow in hoos ay u dhaceen tiradii dadka muslimiin dalalka muslimiinta ka soo jeeday ee dalkan soo geli jirtay intaasi waxaa sii dheer inay weli xanabi yihiin qoysas dagaallada sokeeya kala qaxay ee doonayay inay dib u midoobaan oo la ogolaaday inay soo galaan dalkan ee safaaradaha ay joogaan macnaha imtixaanada iyo caafimaadka wax kastaba loo dhammeeyey haddana soo gelitaanka ilaa wakhtigani culays uu ka saaray
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aannu la yeelanay orodyahan soomaaliya oo u ordayey dalka holland oo sannadkan ka qayb galay tartanka orodka magaalada boston gobolka massachusetts ee dalka maraykanka ciyaarihii iyo qodobo kale oo wararka ameerikaba ay ku jiraan waa idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararkeenna caalamka ugu waaweynaa
madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ra-iisul wasaaraha jaban shinzo abe ayaa arbacadii iyo talaadadii ku kulansanaa gobolka florida ee koonfur bari maraykanka iyagoo ka wada hadlayay arrimaha ganacsiga madaxweynaha ayaa sheegay in heshiisyada ganacsi ay ku wanaagsan yihiin in dalalku ay si toosa u wada galaan oo ayna habboonayn in ururo ay dalal badani ku bahoobeen lagu galo dhinaca kale madaxweyne trump ayaa xaqiijiyey warar markii hore uu faafiyey wargeyska the new york times waa aan idhahday washington post hase yeeshee waaqalka cadi ka aamusnaa warkaas oo ah in madaxa hay-adda c i eda mike pompeo uu kulan sira magaalada pyongyang kula yeeshay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un madaxweyne trump ayaa sheegay in isaga iyo kim jong un ay wada kulmayaan bisha may ee fooda inagu soo haysa ra-iisul wasaaraha jaban shinzo abe ayaa madaxweyne trump ku ammaanay inuu ogolaaday in shir madaxeed ula yeesho madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un
koox ka socota qaybta qaramada midoobay ee iyagu amniga qaabilsan ayaa qaraxyo iyo xabado lagu riday la kulmay iyagoo isku dayaya inay kormeer ku sameeyaan magaalo ku taalla waddanka suuriya xilli ay sugayeen kooxda baaraysa hubka kiimikada ah madaxa kooxdan axmed uzomju ayaa waxa uu arbacadii shalay ahayd sheegay in ay isugu yimaadeen goobtii koowaad ay kulankooda ugu ballansanaayeen sida uu markii horeba qorshuhu ahaa hase ahaatee markii ay gaareen goobtii labaad ay la kulmeen rasaas iyo qaraxyo waxa uu sheegay in arrintan ay ka dhacday talaadadii iyada oo kooxdiisa ay dib ugu noqotay magaalada damiishik markii dambe war ay v o edu heshay kana heshay qaramada midoobeyna waxa uu sheegayaa in xubnihii amniga ee qaramada midoobay ayna u midoob midkoodna uusan waxba ku noqon aan raahdeen markii rasaastaasi iyo qaraxyadaasi ay la kulmeen
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin ba halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington magaalada washington waxaa soo gaadhay ku dhowaad toddobaatameeyo ka mid a ururada iyo dadka u dooda xuquuqda qaxootiga oo ujeeddadoodu ay ahayd sida ay kulama ula qaadan lahaayeen xubnaha golaha koongareeska ugana dhaadhicin lahaayeen in wax kabedel lagu sameeyo arrimaha qaxootiga iyo soo galootiga dalkan oo sannadkan wax ku dhow sagaashan boqolkiiba hoosu dhac uu ku yimid tiradii dadka qaxootiga ahaa ee la keeni jiray dalka maraykanka marka la barbar dhigo sannadii hore deeqow diiriya sagaar oo ka mid a dhallinyarada u dooda xuquuqda qaxootiga ayaa ka mid ahaa dadkaasi saare cabdi axmed ayuuna ugu warramay stuudiyaha v o e da magaalada washington oo uu nagu soo booqday saaray waad mahadsanta marka koowaad walaal halkan waxaanu ku dhimaanay ilaa toddobaatan ruux oo ka kala yimid dalka maraykanka oo dhan dacladiisa dadkaasna intooda badan waxay matalaan ama ay u shaqeeyaan hay-adaha qaxootiga u ololeeya ama la shaqeeya saaray saad og tahayba waxaa hoos u dhacay sanadkan tiradii dadka la keeni jiray qaxootiga dalka maraykanka dibudejinta laga siin jiray tiradaasoo marka horeba madaxweynaha uu ku koobay afartan iyo shan kun oo ahay tiradii ugu hooseysay sanadka miisaaniyadda maraykanka oo soo bilowday bishii sideedaad bishii tobnaad raaliga noqo sanadkii lasoo dhaafay oo dhammaanaya bisha sagaalaad sanadkan waxaa ka hartay shan bilood oo keliya ah afartan iyo shantii kun madaxweynaha u ballanqaadayna ilaa haddadan waxaa ka timid kow iyo toban kun oo keliya waa garta markaas waa marka guud ahaan laga hadlaya qaxootigo dhan mase soomaalida ka wadaa qaxootigo dhan oo dalka adduunko dhanka kale imaanaya asia africa yurub kow iyo toban kun baa ka yimid waa gartay dadka soomaaliya ee ku jirta dadkeeda oo kaleeto oo horey loo mamnuucay ama sida gaarka lixdii toddobadii wadanee lagu soo celcelinayo wareegtada madaxweyne ee saameynta ku yeelatay ma ahane wadamada kale maxaa ku dhacay gebi ahaanba waad og tahay saaraay madaxweynahan markuu xilka u tartamaya waxyaabahii uu ku ololeyay waxaa ka mid ahayd in uu joojin doono ama uu xaqiiqdii yareen doono dadka kusoo qulqulaya dalka maraykanka sharci ha ku yimaadeen ama sharci darra ha ku yimaadeen taasi ayaa marka hakad fara badan gelisay dadka qaxootiga dalkan la keeni jiray waxaa xusid mudan ilaa lixdan iyo shan milyan oo barakacyaal iyo qaxooti ah inay adduunka ku kala firaarsan yihiin sanadkanna waxaa laga filayay dalka maraykanka maadaama tirada qaxootiga ama barakacyaasha ay aad u tira bateen in maraykanka uu laba jibaaro tiradii dadka dibudejinta u siin jiray hase ahaatee ilaa haddadan boqolkiiba toddobaatan iyo shan ayay hoos u dhacday tiradii dadka dalkan iman jirtay waa gartay marka hoosu dhacaasi e saameyn intee la-eg ayuu ku yeeshay hay-adihii dadka qaxootiga keeni jiray hadday noqoto kuwa dibadejinta ku samayn jiray iyo dabcan dadkii qaxootiga ahaa ee wadankan sanad walbaba u qaadin jiray ama loo sii diiwaangelin jirayba wuxuu ku keeni dee waxaad og tahay in badan in xafiisyo fara badan la xiray waayo xafiisyadan waxay ku xiran yihiin intooda badan ushaqaynta dadka qaxootiga ah intaasi waxaa sii dheer dadka muslimiinta ah boqolkiiba sagaashan iyo kow bay hoos u dhaceen tirada imaan jirtay tusaale ahaan haddaan kuusoo qaato sanadkii labada kun iyo laba toban iyo toddobadii xilligan oo kale ama lixdii bilooda ugu horreysay dalka waxaa yimid siddeed iyo toban kun oo muslimiin ah halka sanadkan ay ka yimaadeen kun iyo toddoba boqol oo keliya ah marka taas waxay u dhigmataa boqolkiiba sagaashan iyo kow in hoos ay u dhaceen tiradii dadka muslimiin dalalka muslimiinta ka soo jooday ee dalkan soo geli jirtay intaasi waxaa sii dheer inay weli xanabi yihiin qoysas dagaalada sokeeya kala qaxay ee doonayay inay dib u midoobaan oo la ogolaaday inay soo galaan dalkan ee safaaradaha ay joogaan macnaha imtixaanadii iyo caafimaadka wax kastaba loo dhameeyey haddana soo gelitaanka ilaa waqtigani culays uu ka saaran yahay waayahay ololaha hadda aad wadaan hadda waxaad ku imaadeen saad ii sheegtay in ku dhadhow toddobaatan ee dadka u ololeeya qaxootiga iyo hay-adaha kasoo jeeda oo cid walba leh oo halkan ku qabtay ee kulamada marka senataradan aad la kulmaysaan iyo hay-adahan albaabadooda aad garaacaysaan sidee ayaad rajo uga qabtaan inay wax kabedel ku samayso go-aanka dowladda gaar ahaana wareegtadii madaxweynaha marka koowaad waxaanu saddex arrimood ayaa laga doonayaa macnaha ulajoodada koowaad ee aanu iskugu niman halkan kow inaanu ku cadaadinno ama culays aan ku saarno ama aan ku boorino kongareska maraykanka in madaxweynaha maraykanka uu ogolaada afartan iyo shantii kun ee u ballanqaaday sanadkan bilowgiisii waa midda koowaad waa midda labaad in sanadka soo socda oo labada kun iyo sagaal iyo tobanka ah oo bisha tobnaad sanadkan bilaabanaya in ugu yaraan toddobaatan iyo shan kun dibudejin la siiyo oo ah tiradii isku celcelis horaan lasoo dejin la keeni jiray dalkan iyo midda saddexaad in dhaqaalaha la siin jiray qaxootiga kuwa dalka dibaddiisa jira iyo kuwa dalka dibaddiisa joogaba la kordhiyo ama sidoodii loo daayo waayo waxaad og tahay in dowladda maraykanka ay dhimayso miisaaniyaddii ay ku bixin jirtay arrimaha gargaarka bini'aadamyada dad badanoo qaxootina adduunka ay ku kala firaarsan yihiin marka midda labaad saaray waxaan rabaa inaan hoos ka xariiqo inta badan marka laga hadlayo qaxooti waxaa loo malaynayaa in dad la badbaadinaya ay yihiin waynay tahay xaqiiqdii dad badan baa ka faa'idaysta balse tusaale ahaan sanadkii aanu soo dhaafnay dadka yimid waxaa ku baxday qarash ahaan lacag dhan shan milyan oo dollar sanadka u horreeyey oo caawimaad ah isla sanadkaasi dadkaasi waxay soo celiyeen afartan iyo sideed milyan oo dollar oo canshuur ay ku bixiyeen marka arintan xagga biniaadanimada keliya inaan laga fiilinin laakiinse laga fiiriy xagga dhaqaalaha wax soo saar inay leeyihiin inay wax soo saar leeyihiin tusaale ahaan ani goboladan ka imid mataqaana bartamaha maraykanka waxaa ku badan warshadaha hilibka sameeya boqolkiina sagaashan dadka ka shaqeeya waa dad qaxooti ah tusaale ahaan magaalaan maandhowto tegey oo la yidhahda lexington nabraska ku taalla naagta manajerka ka maraa la hadlayay waxay u tiri boqolkiiba siddeetan iyo shan dadka ii shaqeeya oo tiradooda ilaa afar kun ah waa soomaali waa tahay laakiin waayo dadka saas u muuqda oo wax soo saar kale oo hadda xataa siyaasadii dalka maraykanka qeyb lixaad laka gala ee dabcan ilhaan cumar iyo dadka lamidka qaxootiyadii dhadhaab ka imaaday soomaalida ee muddooyinkan dambeba ku jireen labaatanka sano maxaa il gaara wadamada lagu eegayo geliyey taas xataa calaamad su-aalkaas waa runta yacni ninkan xisbiga uu ka tirsan yahay siiba garabka midig inta badan waxa ay ku caanbaxayn macnaha dee isir nacayd iyo xaqiiqdii wax la oran karaa diin nacayd marka inta badan looma eegayo oo keliya ah dadka wax soo saarkooda laakiinse waxay u arkaan dad kala wareegaya dalkoodii la wareega bedelaya dhaqankoodii keenaya dhaqamo kale ama diimo kale ayay u arkaan inta badan marka taasna inta badan annaka awooddanada waxaanu saarnaa in aanu dadkani baraarujinno wacyigelinno tusno wanaaga ay leeyihiin dadka soo galootiga ah si aanan maskaxdooda ugu meerno yani waxyaabaha ay ayaga iska dhaadhiciyeen ee qaladka ah
kaasi wuxuu ahaa deeqow diiriya sagaar oo ka mid a dhallinyarada u dooda xuquuqda qaxootiga dalkan maraykankana u yimid kulan ay la yeelanayeen xubnaha koongareeska maraykanka waxaa uu waramayey wariyahena zaare cabdi axmed uu ugu waramayey stuudiyaha v o eda ee magaalada washington
subax wanaagsan weli washington ayaad nagala socotaan cabdi aadan nageeye waa orodyahan soomaali ah oo u ordo dalka netherlands amaba holan cabdi ayaa toddobaadkan ka qayb galay orodka maratoonka boston ee gudaha dalkan maraykanka sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka oo kaalinta toddobaad uu ka galay haddaba waxaa isaga oo ku sugan magaalada boston uu orodkiisa iyo taariikhdiisaba uga waramay qadka iskeybka ah wariyaheena maxamed cabdi sandheere horta orodkan waxaan orday laba sano ka hor xilliga olymbicadan isku diyaarinayay sideed ayaan soo galay doraadna waxaan soo galay booska toddobaad anoo rajeynaya laakiin inaan ama badiyo ama kow laba saddex soo galo xataa labada mar socday nasiib xumo oo orodkan orta orodkan haddaan ka sheekeyo orodka adduunyada ugu waaweynu kamid yahay adiga waxaa la barbar dhigi karaa sida tenniska oo kale waxaan la dhaho grand prix grand prix ha sida kafaransiis ka dhaca iyo iyo maraykanka iyo u s open iyo wemberley kuwaasoo kale ayaa lalamid dhigi karaa marka maxaan dhahaa qabow zaaid ayaa jiray baraf dabeel badan ayaa socotay roob badan marka nasiib xumo orodka markuu labaatan kilomitr marayo oo haaf la gaarinba ayaa hamstringa muruqan barida hoosteeda ku yaala ayaa aad i xanuunay saasna anoo iska kutubaya iska dhameeyey toddobaadna soo galay boos kalaad anoo ku jira ayaa ilaa toddobaad gadaal u dhacay laakiin alxamdulilah hadda lugta aad ii xanuunaysaa laakiin aad ay u fiicnay orod ka dhameeyo maadaama ilaa labaatan iyo shan kenyaan iyo ethoobiyan gaaraya orod ka baxeen qawowga daraadiis dad badan ay orod ka dhameey waaye anigu laakiin waxaan isku taxallujiyey inaan dhameeyo oo saa anoo hadda waxaway niyad ii dhisan tahay inkastoo hadda dhaawac culus yahayo aan orodka isku dhameeyey waan gartay waxaad iga warantaa dalka holland iyo haddii ay jiraan orodyahano soomaaliya kasoo jeeda sidaad oo kale
dolka holland dhowr ayada soo baxaysa ayaa jirta yarada isnaska fiican maxamed calaldhoosna wuu jiraa sida dalalka yurub haday usoo baxayaan dhalinyaro badan ayaa ayaa jirta qaarkood intoo hadda qaar dhalinyaro badan waxaa la dhihi kara hadda xilliga muu muu faarax maxamed faarax markuu caan noqday ay ordada bilaabeen laakiin intaa ka hor anoo toban sano ordaya yarka bashiir cabdildho oo dalka belgium isna orda oo aad u laacabsan maraykanka waxaa jooga xasamiid maxamed oo reer canada ah raggaas dadhan xilligoodma faarax oo ordaya ay ayagna wada ordayeen mustafa maxasna waa sweden oo hadda ka hadda iska joojiya laakiin orodka heerka caalamiga marka dhalinyar badan waxaa la dhihi karaa laakiin hadda soo baxaysa ayaa jirta inkastoo kuwaas caalaheen caqabado badan caqabado badan haystaanoo waxay isdhaha waxay u maleeyaan orodka maxamed faarax ordaya markay arkaan waxay isleeyihiin adna waa kartaa marka sanad gudaheeda raba inay ku keenaan mana oga ninkaan labaatan sano ordayo anoo kale labaiy toban sano ordayo ama ilaa toban sano bashiir cabdi ilaa toban sano dhalinyarta kalena toban sano ka badan marka insha allah dhalinyar badan soo bixi doontaa laakiin waan gartay waxaad iga warantaa ugu dambeyntii mustaqbalka iyo waxaad hadda doonaysid inaad gaadhid xilliga soo socda wallahi nin waxaan rajeynayaa in hadda orodka aan ilaa laba olombi kusii jiro anigu ma rabo inaan afartan dhaaf inaan sii wado kabacdina waan isku dadaalo dhalinyarta inaan wax u qabano hadda cabdi bilo kale saaxiibo fiican ayaan nahay hadda soomaaliya ayuu maaliyada joogay oo waxyaalo badan oo isku dayay inool in laga qabto intaasna waxaa markii hore suurtageli weysay securityga iyo dadkiiyoba hortaan nolosha waxa u horeeya waa nabad iyo iyo waxaa codinaya shid marka sport laguma mashquuli karo marka hadda waxaan isku dayeynaa bahda media haddii nagala qayb qaado way fiicnaan lahayd dhalinyarta inaan baraarujino oo sportiga niyad ugu dhisno haddaanu iska fiiriyana saa orodka hadda kusii wadaan kusii wadi doonaa waxaan diyaarin hadda ciyaaraha Yurub oo Berlin ka socota waxay og tahay inaan anigu ku jiro top favorite-ka oo macnaha orodka qaadi doona ama laba iyo saddex soo geli doona ka dhaawacan adoo ii saamuxuun kasta dhaawacan aan ka cabsanin mid culus yahay oo iga hakin doona orodkaas tus iga hakin laakiin ilaahay oo ilaahay saamaxo waxaan rabaa ciyaaraha hadda soo socda oo Berlin kabacdina xabad sanadba sanad ciyaaraha adduunka ciyaaraha olambikada tokyo ka dhici doona saas ayaan usii wadi doonaa cabdi aadan nageeye oo ah orodyahan soomaali ah oo u ordaya dalka netherland ayuu kaasi ahaa khadka iskeebka wuxuu ugu warramayay maxamed cabdi sandheere barnaamijkeena qubanaha v o e da ee toddobaadkanna waa uu ku jira asoo muuqaal ahna waxa aad ka daawan kartaan si dhib yar websaytkeena v o a somaly com
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba xeerbeegto ku sugan magaalada garden city gobolka kansas ee dalka maraykanka ayaa arbacadii shalay dembi ku helay saddex nin oo cadaan ah oo doonayay inay qarxiyaan guri iyo masjid ay leeyihiin dad soomaaliya oo gobolkaasi degan dhacdadan oo idaacaddeena v o a dhowr mar ay baahisay ayaa ku beegneyd bishii oktoobar ee sanadkii haddaba go-aanka xeerbeegtidan ayaa waxaan ka waraystay garyaqaan intisaar cali fidhan oo ku sugan magaalada houston ee gobolka texas
xeerbeegtigaasi waxa ay ka koobnayeen lix nin iyo lix dumara oo cadcad waxaanay go-aan ku gaadheen inay nimankaasi marka ay ka baaraan degeen ee eegeen cadaymihii lagu hayay inay yihiin nimankaasi dembiilayaal oo oo lagu qaaday inay yihiin lagu helay inay yihiin dembi dembigaas waan gartay hadda dembigi waa lagu helay maxaa xigaya oo halkan marka laga dhaqaaqo waxaa xigay had iyo jeer marka kaysaska noocan oo kale ay dhacaan sideedaba kuwa ciqaabta ahi waxay sii kala leeyihiin marxaladay sii kala maraan laakiin kayskan iminka oo kale nimankan waxaa lagu helay inay yihiin argagixiso oo ay aada u interest galinayeen dowladda federaalku isla markaana ay tahay kays aada u culus uu yahay wa waxa dib bay u qaadanaysaa waxay noqonaysaa in loo eego arrimo fara badan nimankan bacdamo lagu helay inay geysanayeen fal argagixisnimo ah haddana in loo eego mid kastaba case kastaba qof kasta saddexda ninba mid kastaba goonidiisa loo eego inta sanadood ee uu qalmaayo inuu jeel galo waan gartay marka goormaa go-aanka amaba inta sano lagu xukumayo la ridaya had iyo jeer waxay noqotaa haddaan isla markiiba aan halkaa lagu siinin intay gelayaan soddon cisho kama badnaato waan gartay waxaa jira in la sheegay in nimankan lagu ogaaday inay doonayen inay falkan geystaan maadaama uu ku dhex jiray qof f b i da ka socda oo waxa ay sheegaayeen oo dhan aad duubayey taasina ay keentay markii maxkamadda laisla yimid in xeer ilaaliyihii amaba dacwad oogihii iyaga ka soo horjeeday uu helay caddaymo ku filan iyadoo la eegayo waxyaabihii qofka f b i da ka socda ee iska dhigayay inuu iyaga la jiro uu ka duubayay marka arrintan oo kale waynu aragnay carruurtii soomaalida ahayd ee layidhi waxay u socdaalayeen suuriya ee reer minnesota dabcan iyagana waxaa ku dhex jiray qof f b i da la shaqeeyo duubayay waxay ku hadlayeen oo dhan marka arrintani ma arrin caadi ka ah f b i da dhexdeeda ha hadiyo jeer f b i du waxay ku shaqaysaa arrimo ah inay soo helaan macluumaad fara badan oo xagga technolojiyada xataa xataa ay dadka ay dhex galaan oo ay jiraan dad loo tareerinsiiyaba inay dadka ay dhex galaan si ay usoo ogaadaan waxyaabaha aanay ishu aanay qabanin ee maaragtay ka qarsoon marka arrintan oo kale way noqonaysaa arrimihii dhalinyarada soomaalida ahayd isis iyo amba guruubyada kale ee magaranaysa argagixisooyinka doonaya inay ka qayb galaan waa arrimihii lagula dhaqmay waan gartay marka soomaalidu berigaa waxay u arkaysay in laga gardaran yahay oo carruurtan soomaalida qofkii f b i da ka socday uu ku riixay inay dembigan galaan laakiin marka aad tii shalay ka dhacday kansas u barbardhigtid maxaa la odhan karaa runtii waxaa laga yaabaa inay inagii nagu cus soomaalida ay ku cusub tahay laakiin arrimaha caynkan ee informant bay yidhaahdaan uu dhex galo dadka aad iyo aad bay u isticmaalaan manaha wax imika un ay bilaabeen f b i du waa arrimaha ay kusoo shaqeynaya ilaa weligood
aad iyo aad baad mahadsan tahay taasi waxay ahayd intisaar cali fidhin oo ah garyaqaan ku sugan magaalada houston ee gobolka texas khadka telefoonka ee magaaladaas ayayna igu warramaysay markanna ku soo dhowaada ciyaarihii iyo maxamuud mascade
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo horyaalka waddanka talyaaniga habeenkii xalay ahaa kulamo adag ayaa kooxuhu iskaga hor yimaadeen kooxda kubadda cagta ee yuventus ayaa la celiyey halka kooxda kubadda cagta ee nabolina ay dhibcihii ay lumisay toddobaadkii hore ay dib u soo ceshatay benevento haddii aan ku bilaabo ayaa gurigeeda lagu garaacay oo saddex iyo eber waxaa kaga badisa kooxda kubadda cagta ee atlanta kooxda kubadda cagta ee lasvarona hal iyo eber waxaa kaga badisa sasora roma waxa ay laba iyo hal ku garaacday kooxda kubadda cagta ee genowa kooxda roma ayaa waxaad moodaa in uu calankeedu maalmahan babanayo maadaama ay weli ku naaloonayso farxaddii ay kala soo kulantay kooxda kubadda cagta ee barcelona guushii ay ka soo gaartay oo weli warbaahintu sidii bay uga hadlayaan sbaal ayaa la kulantay kiyevo baron oo eber iyo eber mareeja ayay ku kala tageen kooxda kubadda cagta ee napoli ayaa sidaan idiin sheegayba guuldarradii toddobaadkii hore bareejada ahayd ka soo kabsatay oo afar iyo laba waxa ay ku garaacday kooxda kubadda cagta ee udinisa saddex dhibcood ayayna halkaasi ka soo qaadatay kooxda kubadda cagta ee napoli ciyaaryahanka la yidhaahdo inseyne oo toddobaadkii hore gool qurux badan ku qubaystay islamarkaasina u suuro gelin waayay inuu milaan shabaqeeda taabto ayaa qaybtii hore ciyaarta gool kooxda ugu daahfuray raul abiol ayaa u labeeyey kooxda kubadda cagta ee napoli halka ciyaaryahan melek oo isaguna fursad khatar ahayd toddobaadkii hore isna ka khasaariyay kooxdiisa ayaad moodaa taageerayaasha kooxdiisa inuu leeyahay raalli iga ahaada oo caawaanba idii badiyey ciyaaryaha kale la yidhaahdo tonelli ayaa isaguna goolka afaraad ee kooxda u dhaliyey sidaasi kooxda kubadda cagta ee napoli waxay ku soo durugtay yuventus oo xalayto ay ku dhacday dibir aanay filaynin hal iyo hal bareejaha waxaa ku celisay kooxda kubadda cagta ee karatone oo kooxda yuventus oo gool la hormartay qaybtii hore ayaa qaybtii dambe la bareejeeyey sidaasina laba dhibcood ayaa lagaga jaray haatan kooxda yuventus waxay ka sarraysaa naaboli afar dhibcood oo keliya samadoria ayaa hal iyo eber dirqi ah waxay ku martay kooxda kubadda cagta ee bolonia kooxda kubadda cagta ee torino oo gurigeeda ku ciyaaraysa magaalada torinona waxa ay hal iyo hal bareeja isku celiyeen ac milan oo laba toddobaad oo xiriir ah ciyaarteedu ay barbara ku soo dhammaatay haase ahaatee kulankii wacdaruhu waxa uu dhex maray habeenkii xalay ahaa kooxaha kubadda cagta ee fiorentina iyo lazio waxaa lagu ciyaarayey kooxda kubadda cagta ee fiorentina gurigeeda qaybtii hore ciyaarta markii ay socotay afar iyo toban daqiiqo oo keliya laba rooso ama calaamadda guduudan ayaa labada kooxood ciyaaryahanadooda loo kala taagay toddoba daqiiqo markii socotay fiorentina ayaa laga saaray sbartillo ninka la yidhaahdo ayaa bannaanka loo saaray ka bacdina waxaa isna laga dabageeyey afar iyo toban daqiiqo markay ahayd toddoba daqiiqo kadib ciyaaryaha namrujiya oo isna calaamadda guduudan loo taagay fursaddaasi waxaa ka faa'iidaysatay kooxda kubadda cagta ee fiorentina oo laba gool oo deg dega la timid waxaana isla qaybtii hore ciyaarta labadaasi gool u soo guday kooxda kubadda cagta ee lazio ciyaaryahanadooda la kala yidhaahdo alberto iyo karaseras sidaasina waxaa lagu kala nastay eber laba iyo labo markiise qaybtii dambe la isugu soo noqday kooxda kubadda cagta ee lazio ayaa guul heshay oo kooxda kubadda cagta ee fiorentina goolkoodii saddexaad amaba kiisii saddexaad waxaa u saxixay ciyaaryahanka la yidhaahdo vertat oo isagu saddex gool habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee fiorentina u dhaliyey laakiin goolashiisaasi waxba kama jiraan waxaa ka soo qaaday ciyaaryahanka la yidhaahdo anderson iyo luis roberto oo goolkii guusha daqiiqadii toddobaatan iyo labaad ugu damaashaaday kooxda kubadda cagta ee lazio oo u baahnayd saddex dhibcood inay halkaasi kala soo hoyato habeenkii xalaya afar iyo saddex ayay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee lazio haatana waddanka sbain isbanyol iyo ebaro kulme ebar ay hal iyo bar ku badisay falensiya waa la garaacay oo kadafe ayaa laba iyo hal ku qabatay hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa dirqi kaga baxsatay atletica bilbao oo hal gool ayaa lagaga hormaray daqiiqadii siddeetan iyo toddobaad ayaa wiilka ay ku dhaarato ee christiano ronaldo sidiisii waxa uu gool u dhaliyey kooxdiisa oo halkaasi hal dhibic ka qaadatay waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa waxay la ciyaartay f c banmoth waxaa lagu ciyaarayay guriga f c banmoth waxayna kooxdu ku badisay waa manchestere laba gool iyo waxba ciyaaryahanada la kala yidhaahdo smalling iyo weliba lukaku oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa goolashaasina u saxiixay kooxda kubadda cagta ee manchester united waddanka maraykanka haddii aan jaleeco ciyaaraha n b e da kulan goor dhoweyd soo gabagaboobay islamarkaasina xiise badnaa ayaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cag kooxaha kubadda kolaygaan idhaahde afkayga kubadda cagta u bartee ayaa waxa uu dhex maray kooxaha indiana baysers iyo cleveland cavaleres lugtii hore waa la soo garaacay oo weliba gurigeeda lagu garaacay kooxda cleveland cavaleres hase ahaatee caawa waa ay badisay oo saddex dhibic oo keliya ayay guusha ku raacday ciyaaryahan labron james ayaa waxa uu dhaliyey afartan iyo lix dhibcood waxaana ciyaartaasi ay ku soo gabagabowday boqol dhibcood iyo sagaashan iyo saddex dhibic waxaana haatan labada kooxood ay kala haystaan min hal guul waxaa laisla aadayaa kulanka kan xiga magaalada indianabolis ee gobolka indiana oo kooxda indiana baysers ay ka dhisan tahay dhegaystayaal xubinta ciyaaruhuna waa naga taatane kulan dambe waa mascad oo idila sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad bumahadsan yahay maska iyo ciyaarihii haatanna dhinacii heesaha saare cabdian weydiin saarey waa tahay bal codka baxsan ee xasan aadan samatar aan wada dhegaysanno
hadduu guur magac lahaa macniyo quruxdii lahaa milkiyo hidanaa lahaa jacaylu midowdo waxaa jiin laba milkiyey bilaalaha caashaqada hadduu guur magac lahaa macniyo quruxdii lahaa milkiyo hidanaa lahaa jacaylu midowdo waxaatii laba mulkiyey bilaalaha caashaqada waxaa marageeda furay mamuska idin duriyo burtida suugaan la xulay waxaa marageeda furay mamuska idin duriyo burtida suugaan la xulay waxaa mudateen aroos meeqaan sare loo sharaxay taariikhdana meen ku oran waxaa mudateen aroos meeqaan sare loo sharaxay taariikhdana meel ku oran
waayahay heestaasi fanaanka xasan aadan samater waxay u dambaysaa idaacadayadii saaka iyo caalamka inta haddii laa idhaahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi saare cabdi axmed iyo bashiir abikaro idinla dhammaantayo sidaas iyo subax wanaagsan
diskiisii mugaabiseen masliyo howdrabano mawluu nimceeyeybaad adduun madan raaxa badan kumaashaan ramad macaada waxaa midhateen kalgaal diskiisii mugaabiseen masliyo howdrabano mawluu nimceeyeybaad adduun madan raaxa badan kumaashan ramad macaada waa kamaanshe dadkuna golihii martiqaadka iyo mudnaantiinii u yimi waa kamaanshe dadkuna golihii martiqaadka iyo mudnaantiinii u yimi waxaa mudateen aroos meeqaan sare loo sharaxay taariikhdana meel ku oran waxaa mudateen aroos meeqaan sare loo sharaxay taariikhdana meel ku oran